Strong, and this is VOA1, The Hits.
Tis
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah sagaal iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idinkuga hayno waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aan toddobaadkan ku eegi doonno dood ku saabsan nidaamka xisbiyada badan ee dalka barnaamijkan xisaabta marka si loo fiiriyo hadda sida loo bilaabay iyo siduu yahay dhallinyaradu inaysan dowr muhiima ku lahayn laakiin marka si guud loo fiiriyo waa aad baan usoo dhaweynayaa kaalmihii heesaha ayaanan barnaamijka ka marnayn qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
ruut beder gensberg oo ahayd garsoore muddo dheer ee maxkamadda sare ee maraykanka ayaa fiidnimadii jimcaha u geeriyootay cudurka kansarka gensberg oo ahayd haweenayda labaad ee garsoore ka noqota maxkamadda sare ayaa ku dhimatay gurigeeda oo ku yaala caasimadda washington iyadoo ay qoyskeedu ku hareeraysnaayeen sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay maxkamadda sare waxa ay ahayd siddeetan iyo toddoba jir gensberg waxay u ololeysay xuquuqda haweenka iyadoo ahayd garsoore ka tirsan maxkamadda sare ilaa kii waxay u dhimatay dhibaatooyin ka dhashay kansarka xamiitida ku dhaca sida ay maxkamaddu ku sheegtay qoraalkeeda dhimashada gensberg ayaa siinaysa madaxweyne donald trump suurtagalnimo lagu ballaariyo aqlabiyadda muxaafidka ee maxkamadda sare iyadoo uu magacaabayo garsoorihii saddexaad xilli ay doorashada madaxweynenimadu soo dhowaanayso maamulka madaxweyne donald trump ayaa jimcihii soo saaray mamnuucid baaxad leh kaasi oo mamnuucaya la soo degista iyo isticmaalka shirkadaha bulshadu ku xiriirto ee laga leeyahay shiinaha ee wichad iyo tiktok laga bilaabo saqda dhexe ee habeenka axadda beri'a ogeysiiskan ayaa ah kii ugu dambeeyey ee ku soo kordha dagaalka tiknolojiyadda ee maraykanka ee ka dhanka ah shiinaha saraakiil ka tirsan wasaaradda ganacsiga maraykanka ayaa walaaca la xiriira amniga qaranka iyo xogaha gaarka ah u cuskaday tallaabada mamnuucista ee labada bar ee internetka ah ee u adeega in ka badan boqol milyan oo qof oo ku nool maraykanka laga bilaabo isniinta labadan ab ayaa laga saari doonaa suuqa lagala soo dego iyadoo dadka isticmaala aanay awoodi doonin inay ku soo dejistaan taleefanadooda isticmaalayaasha haatan haysta labadan ab ayaan awoodi doonin in ay cusboonaysiiyaan tiktok iyo wijaad xanibaadan ayaa si deg deg ah uga dhigi doonta labadan ab inay duugoobaan maadaama awood la-aanta cusboonaysiintu ay ka dhigayso mid aan la jaan qaadi karin barnaamijyada casriga ah ee apple iyo google oo haatan ku xoog badan suuqyada teknolojiyadda wijad ayaa u adeegta malaayiin isticmaalayaal maraykan ah oo inta badan ku tiirsan abkan si ay ula xidhiiraan oo ay ganacsi ula sameeyaan dadka iyo shirkadaha shiinaha warkii dunidana dhegaystayaal waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo warkii caalamka inoo akhriyey halka aad nagala socotaanna waa v o a haatanna ku soo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa soo jeedinaya waryaheena magaalada boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf
kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada oo xilligan oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a barnaamijka madasha dhallinyarada toddobaadkan waxa uu idinkaga imaanayaa magaalada boosaaso waxaana uga hadli doonaa dood ku salaysan arrimaha asxaabta badan ee puntland iyo weliba doorka dhallinyarada ay ku lahaan karaan arrimaha nidaamka asxaabta badan ee puntland ay xilligan ay doonayso inay u gudho dimuqraadiyadda iyadoo ay jiraan ururo badan oo haatan iska diiwaangeliyey puntland haddaba qodobada ugu muhiimsan ee barnaamijkan diiradda ku saari doona madasha dhallinyarada waxaa ka mid ahaan doona caqabadaha dhallinyarada ka haysta ka qaybgalka ururada asxaabta badan faa'iidooyinka ay u lahaan karaan dhallinyaradani markii ay ururadan ay hirgalaan dooda barnaamijka waxaa igala qaybgeli doona ismaaciil maxamuud yuusuf iyo siciid maxamed saalax usaamo cali maxamed oo dhammaantood ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso waxaa marka hore barnaamijka kusoo dhoweeyey ismaaciil maxamuud yuusuf marka hore waxaan u mahad celinayaa qabanqaabiyaha barnaamijkan master yuusuf iyo dhammaan shaqaalaha ka howlgala idaacadda v o a mar labaad waxaan u mahad celinayaa marti sharafta igala soo qayb gashay dad wadaagan su-aashaada runtii waxaan u arkaa muhiim inay u tahay sanadka labada kun iyo koob iyo labaatan oo aanu hadda joogno inay puntland u hayaanto nidaamka xisbiyada badan iyadoo labayo labaatan sano ay ku taamaysay inay nidaamka gaadho waxaan u arkaa fursad muhiima waayahay waxaan siinayaa ninka la yiraahdo injineer siciid maxamed saalax siciid adna kusoo dhawo barnaamijka madasha dhallinyarada sidee u aragtaa barnaamijkan arrimaha xisbiyada badan ee puntland door inteleg ayay dhallinyaradu ku lahaan karaan nidaamkan puntland u guurayso xilligan yuusuf horta aad ba umahadsan tahay adiga iyo dhammaan shaqaalaha v o a waa mahadsantihiin dhalinyarada kale oo aan dooda wadaaganahay aad baa ugu faraxsanahay doodan inaan ka qayb galo oona ku hadlaayo dhalinyarada saa ognahay puntland labaiy labaatan sano ayaa jidhaa doorka dhallinyaradu aad ayuu u yaraa barnaamijkan xisaabta marka si loo fiiriyo puntland aad buu u anfacayaa laakiin wax moodaa hadda sida loo bilaabay iyo siduu yahay dhallinyaradu inaysan door muhiima ku lahayn laakiin marka si guud loo fiiriyo aad baan usoo dhaweynayaa waayahay usaama kusoo dhawo barnaamijka madasha door inteeleg ay dhallinyarada ku lahaan karaan nidaamkan xisbiyada badan ee puntland marka hore waxaan mahad celinaya allah subxaana wa tacaala haddii aan su-aasha aada weydiisay ka jawaabo dhallinyaradu horta wax doora kama qaadan karaan sababta waxa weeye dhallinyaradu badanaa waxaa la yidhaahdaa waxaad waxaad tihiin mustaqbalkii berito wax waxa weye haddeer gacanta loo geliyey ama qof dhallinyaro ahoo la yiri waddanka hogaamin walima inaan arag marka haddiiba ay dhacdo ay suurtaba gasho in waddanka laga hirgeliyo dhallinyaradu uun kuwa xilka qabanaya horta waxaweye waxaan u malaynaya inaysan marraba kan mid noqonayn waxaana ka reebaysa arrinkaa ah mustaqbalka berri baa tihin
hata waa mahadsan tahay ugu mahad celinaynaa ismaaciil ayaan ku noqon doonaa ismaaciil waa maqlaysaa dhalinyarada barnaamijka nagala qaybgalaya siciid iyo usaama waxay dhaheen marnaba door kuma lahaan karaan barnaamijkan dhallinyarada maxay tahay caqabadaha ay sheegan karaan ama ka hor istaagi kara in dhallinyaradu ay door muhiima ka yeeshaan arrimahan nidaamkan asxaabta badan ee puntland ay guurayso mar labaad inaan kusoo noqdo waa kaga mahad celinaya su-aashaas waa su-aal muhiima runtii de aanu dhallinyarada aniguba ka mid ahay waa i taabanaysaa laakiin waxay soomaalidu dhahdaa dhakhtarka weydiinaya qofka tijaabiye weydii timis waxa weeye ula jeedaa labiyo labaatan sano oo caqabad ah oo ama nabadoon wax soo xulayey ama jife hebel lagu soo xulayey runtii dhibaato badan bay waxay gaarsiisay dhallinyarada oo aanay wax kaalina markaa ku lahayn maanta waxaanu joognaa in dowladdan ay go-aamisay xilligii koowaad oo toddobadii bilood ee haynteeda inay ku dhawaaqday xisbiyada guddiga doorashooyinka dhallinyaraduna ay u tartameen dhallinyaradu boqolkiiba toddobaatan iyo shan ayay ka yihiin bulshada markaana dhallinyarada dee haweenkuna way ku jiraan marka xisbiyada hadda saad yuusuf la socoto waxaa la yidhi haddii aad waxa la dhaho beenta ka hadh runta ma gaadho waxa weeye qofku wuxuu leeyahay xisbiyadaanu ma socon karaan sababta uu u leeyahay ma socon karaan waxa weeye waanay weli tijaabin waxay u baahan yihiin hadda xisbiyada waxaad aragtay dhallinyara qaarkood hogaamisa dhallinyara qaarkood ugu badan boqolkiiba toddobeetan waa dhallinyaro dhallinyaradu booshanada ay raadin karaan oo meelahay wax ka dooni karaan waa meelahe waxaan u malaynayaa hadda waxaa aada loo fiirinaya waa xisbiga dowladda xisbiga dowladdana waxaa ugu badan waa dhallinyaro kaalimay ka hayaan ragga ugu badan oo awoodda ugule mataqaana awarenesa ku jiraan anigu waxaan is dhihi karaa dhallinyaradu iyada ayay ku xiran tahay inay xisbiyada marka ay gelayaan ayna ugu muhiimsan golaha dhexe inay galaan in ay ka qab noqdaan boosjanada la qaadanay dad minis marka hadda siday ku socoto puntland dhallinyaradu waxna ma heli doonaan hadday saa ku burburtona ka dadka baaba-aya waa dhallinyarada weli marka anugu waxaan dhahayaa dhallinyarada fursaddu maanta ayaad haysataa aniga markaan ku leeya waa la soo tijaabiyey anugu waxaan soo tijaabiyey inaan xildhibaan doono sababta uu nin dhallinyaraa u soo bixi waayey oo mar walba odagii wax loo weydiinayo oo qofkii weynaa loo weydiinayo waxa weeye inaan dhallinyaradu kaalinba ku yeelan karinba marka waxaan anugu dhihi karaa wakhtigan innaga ayaa iska leh ma aha wakhtigii berito ee ha loo kaco in xisbiyada aad adigu u malaynayso inay khayaaliga yihiin adigu aad kaga dhabayso inaad khayaaliga ka saadho taa ayaan dhallinyarada dhihi lahaa qodobka labaadna wuxuu yahay fursaddu mar bay soo madhaa dadka reer puntland hal mar ayay soo maraysaa xisbiyadu waa sida ay uga dhiidhiyaan weye haddii ay u soo baxaan oo xisbiyada awareneska xisbiyada iyo kambeynka xisbiyada ay noqdaan boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaradu ay muujiyaan kaalintooda itmiinas inay soconka dham aan aaminsanahay haddana waa aad waad u jeedaa oo magaalooyinka iyo degmooyinka waxaa ka socda awarenes xisbiyo baa ka socda saad dareemayso saddex degmo bayaan lagu bilaabayaa saddexdaa degmo ayayna u noqonaysaa kaalinta koowaad ee dhallinyaradu ay kaga soo bixi doonaan waxaad sheegtay in dhallinyaradu ay kaalmo muhiima ku lahaan karaan haddii uu guuleysto nidaamkan xisbiyada marka kaalin noocee ayay dhallinyaradu ku lahaan karaan haddii uu guuleysto nidaamkan markaan ku leeyahay kaalin ayay ku lahaan karaan tartan baa la gelayaa xisbigu marka uu dadka xisbiga hadday kun qof yihiin hadday laba kun qof yihiin waxaa imaanaysa awarenas kambeyn in la galo ninka dhallinyarada ahi kambeynadaasuu isku soo sharaxi karaa kana mid noqon karaa dadka mataqaanaa loo codaynayo marka jayn xiran maba ahaba waxaa dhici kadha shan boqoloo qof oo aniga itaageersan inay xisbiga ku jidho waxaa dhici kadha kun qof oo aniga iga soo horjeeda ina xisbiga ku jidho haddaan anigu waayo inuu nin dhallinyara oo kale ku soo baxaa laga yaaba itminis markaa dadka mar walba dib u haraaya waa dadka waaweyn waxaa laga yaabaa haddii tartanka ay galaan nin odayah oo aan wax shahaadaa ama aqoon lahayn ama kambeynkiisa dee si dadka loo wacyigeliya aan lahayn waxay dhici kadha ninka dhallinyarada inu ku guulaysto taa ayaa waxaa keeni kadha inay xisbigu ay tahay nin walba iyo raganimadiisa iyo awooddiisa iyo hal abuurnimadiisa dadka uu soo hor istaagayo waxa uu sheegayo inay tahay laakiin dee haddii aan anugu dhallinyaro ahay afgaroocna ahay ummadna aanan waxba u sheegi karin dee waxba ma helaya markaas waxaan siinayaa siciid bal haye marka hore arrinta siciid sida u aragtaa uu kaga dhawaajiyey horta aad baa u mahadsantahay yuusuyo saaxiibkay aad baan u dhegaysanaynay wax badan oo waxa weeye saan ognahay exambleka hadda ugu dambeeyey xisbiyada la samaynayay waxa weeye rag badan oo dhallinyaraha baa jiray oo xisbiyada dowladda isku dayay inay galaan oo waayey oo xisbiga kahaw ka mid yahay saaxiibkay u galay oo golaha dhexe ahaa oo waxa weeye waxa lagu xulayaa ay tahay weli qabiilkii meesha uu ku jiraa saa ognahay marka axsaab la dhaho axsaabta waxaa lagu dooranayaa xisbigu mabaadi'da xisbiga iyo afkaarta xisbiga waa xisbiga lagu doortaa ninku dhallinyaradaana saa marka hore sheegay waa fursad marka laakiin si loo fiiriyo waxaa moodaa weli inay ku salaysan tahay nidaamkii qabaliga ahaa oo aan weli laga bixin saaxiibkey wuxuu leeyahay haddii beenta laga haro runta raac mar walba horta dee waxaan aaminsanaya arrintaas kuma raacsani waxa weeye puntland waxa weeye wax badan bay jidhay jiritaanka puntland ee jidhana laba iyo labaatan sano maxaa loo gaari waayey waa wax su-aal isweydiin mudan weeye caqabadihii jiray stiil waa jiraan marka anna waa jecen lahay in guul puntland inay nidaamkaas hirgalo boqol kiiba boqol dhallinyaradu door muhiima ka qaataan laakiin misna waxa weeye puntland saa ognahay hadeer waxaa leeyahay golayaashii deegaanka labada kun iyo ko labatanka bish tobnaad baa la gelayaa saan ognahay diwaangelintii dadkii doorashada weli ma aysan bilaaban ma xadidna dadkii tirakoobkii ma xadidna gobolada puntland weli qaar baa ka maqan dowrka dhallinyarada oo hadda xisbiyada intaa arkayn anuu weli xisbi kuma biiri lakin intaa xisbiyada arkayay ma jiro xisbi dowr muhima oo dhallinyaradu ka qaatay dee qof iyo laba iyo dhallinyaradu ma aha saxiibka wuxuu sheegay dadku inay yihiin boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba toddobaatan aaway su-aal isweydiin mudan boqolkiiba toddobaatan usoo lama rabin inay populationka ugu badan ku yeeshaan saas badankooda dhan waa wada siyaasiyiin xisbigii dowladda madaxweynaha hogaaminayo xisbigii kale siyaasiyiintii hore wasiiradii hore baa galawad mideeya ka mid yahay xisbiyada kale oo dee waa dad iska ganacsataa marka waxaan aaminsanahay xisbiyadu dowr muhiima bay leeyihiin laakiin dowrkii muhiimkaa oo dhallinyarada ahaa mawduucan kalin oo dowrkii dhallinyarada dowrkii dhallinyarada ma muuqdo sababtana waxaan u odhan karaa dhallinyaradu dee ma jidho dhaqaale ahaanna uma diyaarsana xisbigana wax badan shuruudo badan baa jira marka dhalinyaradu iyadoo shaqala-aan ah caqabad la-aan jidho oo wax walba jiraan oo duruufo jiraan oo qoonyaro jidho hadda way kuya dhahay nin dhallinyara duruuf u galaa ma sheegin oo iskaga waqti laakiin dhallinyaradu dowrkeedii waa maqan yahay asbaab badan buu ku maqan yahay dowladdu ku maqan yahay wacyigelin lahaan buu ku maqan yahay marka dowrkii dhallinyarada mawduuca haddaan ka hadlo oon wax aaminsanahay boqol boqol ma aha marka dhallinyaradu inay iyagu is abaabulaan oo kacaan oo urur ay ku midoobaan maxaa ka hortaagan kana mid noqdaan ururada ugu tunka weyn ee xilligan la doonayo in saddex ka mida ay soo baxaan wallaahi yuusuf waa su-aal aada u muhiima niba waxaan ognahay dhallinyaradii hore oo wakhtiga isuel iyo dhalinyar hadeerna isbarbardhig laguma samayn karo saa anu kala aaminsanahay dhallinyaradun niyo waa dhalinyaro iskaga mashquulsan social iyo waxyaalaaan mataqaanaa arrimo aanan munaasib ku ahayn nolosha dabiiciga ah laakiin waxaan aaminsanahay hadda waa jiraan ururada dhalinyarada qaarkood waa jiraan laakiin active ma aha sababtoo ah ururadan waxay active ku noqon karaan saan ognahay dhalinyaradii waa baagmuud waa shaqala-aan waa aqoontooda wax laga yaaba ma buurna marka dhammaan laba iyo labaatan sanoo puntland jidhay hadda xisbiyaa la dhisaya anagu sababta ad waxaan dadkii puntland wax ku bartay ku garaadsaday stiil kuma barbaarin haddaan ku barbaari lahaa puntland saddexdii sano xeer hoosaad ku xoqonayo saddex sano marka la doorto uu dhammaado madaxweyneedkaas waa in la doortaa loo doortaa tii furoole lama dhisin tii cabdulle lama dhisin madaxweyne haddani waa ku mahadsan yahay inuu bilaabay laakiin weli waxaa moodaa inay caqabadihii maxkamaddii dastuurigaheed shuruudihii axsaabtii badnaa weli inaysan broseeskii inuusan dhammayn marka waxaa aaminsanahay dhallinyaradu caqabadahaas aan sheegay baa dhallinyarada kuwa kan hadeer ka hortaagan laakiin waan rajayn doonaa inay wakhti dhow dhallinyaradu is-abaabulaan waxaweye door muhiima qaataan dhalinyarada halkan fariin baan ku faraya oo ah in la is-abaabulo waxaweye la midoobo communitiga dhalinyaradu dad saborterska ma haystaan wasaaradii shaqada shaqaalaha active maaha oo taageero badan ka helmayso ururadii caalamiga ahaa ururadii madaxa banaanaa dhalinyaradu waa dhalinyarada in waxaw aad ba u yidhahay doorka dhalinyaradu dhinac walba
waa mahadsantaha injineer saciid usaamaa siinayaa ma qabtaa adiga in nidaamkan haddii uu hirgalo in dhallinyaradu ay heli karaan fursadda ugu badan golayaasha inay ka mid noqdaan dowliga ah
barnaamijka dhallinyarada ah oo maaragtay fursadaha ama doorka ay ka cayaari karaan horta dhallinyaradu waxaa la yidhahdaa inta waxa weeye dhalinyaradu int ninka dhalinyarta baa intuu geedka boodo tala ka boodaa badanaa waxaa loo yidhaahdo marka qof madax laga dhigayo ama wadanka la hogaaminayo konton iyo lixyuu ka yaraan ama tira maxay ahayd de afartan wax loogu xirayo waxa weye horta waxaweye waxa weye waa inuu caaqil yahay waxa weye waa inuu maaragtay berri wixii soo bixi kara waa inuu wadanka hogaamin karaa waxaa laga eegaya meel fog marka in meel dhow wax laga soo qabto waxa weye horta ma fiicna hadday ka soo harto dhallinyaradu iyadoo hadda puntland maantay dhisan oo nidaamkaasu ka jiro way door weyn ka qaadan ka dhaa jiritaanka puntland iyo horumarkeeda laakiin nidaamkan xisbiyada badan oo hadda la wado waxaa la waalininkii kaaga horreeya maxay ahayd baa laga waraystaa waxaan ognahay in aysan soomaaliya xataa ay ka jirho wadan gobol la isku doorto axsaab badan oo maxay ahayd ay doorasho ka dhacdo haddana waxa weeye wax la taaban karo oo horumarah
waayahay gabagabada barnaamijka ayaan soo gaarnay madasha dhalinyarada oo aad ka dhegeysanaysaan idaacadda v o a ismaaciil ayaan u laabanayaa ismaaciil maxay tahay sababta ugu muhiimsan ee dhalinyarada haddii nidaamka lagu guuleysto inay u horseedi kardho xasilooni siyaasadeed ee dhalinyarada dhalinyarada dowladdan dowladihii ka horeysay ayay fursado fiican heleen rag aan la tijaabinna way ahaayeen fursado ay awoodi lahaayeen dhallinyarada dalka wax ku baratay oo shahaadooyinka masterta ilaa bajularka wata xaqna u lahaayeen in la siiyo runtii lama siin taasna waxaan u malaynayaa waxay ka mid ahayd inay dhallinyaradu intay is-abaabulaan oo aweerna sameeyaan oo sameeyaan dood cilmiye sameeyaan waxaa dhici lahay in madaxda lagula xisaabtamo laakiin anigu waxaan isleeyahay tii lagaga bixi lahaa oo aan anigu u arko maanta inay dhallinyaradu ay kaga guulaysan lahaayeen waa nidaamka asxaabta badan ee hadda ay puntland ku tallaabsatay haddaan nidaamka uu qof leeyahay nidaamkaasu ma soconayo laakiin sida walaalka iga horreeya uu yidhi puntland nidaamkii hore ee isdoorashaan ku soconaysaa runtii walaalkay waxaan kaga duwanahay nidaamkaasu inuu yahay nidaam runtii faashilah oo puntlandna aanay ku socon karin hadday sii jidhona dadku inay kusii kala tagaan mooyaane wax faa'iida ay ka helayaan aanay jirin by animins qodobka labaad waxa weeye kaalinta dhallinyaradu ay xisbiyada ka qaadan karaan waa kaalin cad wey waa maxadsan tahay ismaaciil dooda barnaamijkeena wuxuu ahaa doorka dhallinyarada gabagabada barnaamijka ayaa maraynaa aragtidaada ugu dambeysa ee dhallinyaradu ay ku lahaan karaan nidaamkan xisbiyada badan muxuu yahay doorka dhallinyaradu waxaan rajeynaya insha allah inuu door muhiima noqdo waa haddii la helo caqabadaha dhallinyarada hortaagan ooan hore u sheegay taxo oo dhallinyaradu isbedel mug leh sameeyaan laakiin dalku waa isku mid oo soomaaliya maadaama dalku isku caqabado yahayna waa adkaanaysaa in si sahla wax loo gaaro maadaama ay soomaaliya ognahay san walba in lagu heshiiyo in wan maalmahood la gaaro hadhowna maalintii wakhtigu soo dhammaadana uu bartii ay taagan yihiin marka dalku waa isku caqabad midda kale puntlandna waxay dheer tahayba saan ognahay puntland waa taretare oo taretarahaasna caqabadiisa iyo mushkiladiisa wataa laakiin si guud waxaan u rajeynayaa puntland nabad barwaaqo horumar iyo dhallinyaradu oo qaata dowr muhiimah oo iskaashi ah wadajir ah intaas baa odhan lahaa anugu gabagabada barnaamijka waxaan siinayaa usaama usaama hadalkaa ugu dambeeya barnaamijkana waxaan ku weydiinayaa dhalinyarada xilligan waxaa la yidhaahdaa arrimaha dowladda dhallinyaradu aad bay ugu liitaan kama mid noqdaan arrimaha siyaasadda laakiin nidaamkan xisbiyada badan haddii loo guuro dhallinyarada door muhiim ay ka qaadan karaan arrimahan siyaasadda inay ka mid noqdaan golaha fulinta golaha sare marka dhallinyarada fursad muu tahay in barnaamijkan lagu guuleysto haddii ay dhacdo
dhallinyaradu door fiicanna way ku leeyihiin jiritaanka puntland door fiicanna way ku lahaayeen inay halkoodii kasii wadaan oo horumarkeeda iyo amnigeeda iyo jiritaankeeda ay taageeraan haddii nidaamka marka hadda anigu aanu arko inuusan hirgeli karin walaalhayna ismaaciilna uu arko inuu hirgelaayo waxa weeye suu noqdoba waxa weye waxa fiican in labadaba maaragtay de dhankii loo jiido oo maarata waxa dhankas kasta waa loo jiidi karaa baa la yidhi marka dhankii ay noqotoba dhallinyaradu waa inay door fiican oo muhima ay ku yeeshaan gacmawada jir bay wax ku gooyaan puntland dhallinyaro warbajoog odayaal haween kulli waa inay waxa weeye si wada jira ay maaragtay puntland horumarkeeda uga wada qayb qaataan waxa weeye intaasaan kusoo koobi lahaa aad iyo aad baan u mahadsan tahay yuusufow iyo asxaabta kaleba guud ahaan dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda v o e waxaan u mahadcelinayaa asxaabtii kala duwaneed ee barnaamijka gala qayb gashay intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doonno waa anigoo yuusuf maxamuud yuusuf oo barnaamijka halkan idinkala socodsiinayay intaa barnaamijkan lamida ku kulmi doonno nabadgelyo
barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaa nala socodsiinayay yuusuf maxamuud yuusuf halkaad kala socoteenna waa v o e oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha nuur xasan nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya
sanid maxamed bashiir waxaan ku bilownaya horyaalka jarmalka ee bundesliga ayaa xalay si rasmi ah loo dahafuray xil ciyaareedkiisa waxaana lagu furay kooxda horyaalka difaacanaysa ee bayer munik iyo naadiga shaalka bayer munik ayaana siddeed gool iyo eber ku dardartay kooxda shaalka waxayna noqotay marka ugu horreysay taariikhda horyaalka jarmalka oo ciyaarta furitaanka ay kooxi siddeed gool dhaliso goolasha bayer munik saddex ka mid ah waxaa u dhaliyay ciyaaryahan sirje ganabri sidoo kale ciyaaryahan leroy sane oo ay kooxda kubadda cagta ee manchester city kala soo wareegeen bayer munik ayaa kulankiisii ugu horreeyey gool ku furtay saane sidoo kale laba gool ayuu baasay kooxda kubadda cagta ee bayer munik ciyaaryahankan u dhasha dalka jarmalka waxa ay manchester city kaga soo iibsadeen lacag dhan afar iyo afartan milyan oo yuuro goolasha kale kooxda bayan waxaa u kala dhaliyey robert lawandaweski leon goretza iyo thomas muller sidoo kale goolka sideedaad waxaa ku soo xiray ciyaaryahan jamaal musayla oo toddobiyo toban sano jir ah laacibkan ayaa noqday ciyaaryahankii ugu da'da yaraa ee abid horyaalka bundesliga ee jarmalka kooxda bayer munik gool u dhaliya sabtida maanta ahna dhowr ciyaarood ayaa jira horyaalka bundesliigaha jarmalka kooxuhuna waxay isu arki doonaan sidan intakhti frankfort ayaa galabta la dheeli doonta kooxda armeniya naadiga f c con iyo havenhim waxa ay isku arki doonaan garoonka kooxda con union berlin iyo augsburg ayaa sidoo kale ciyaari doona stuttgard waxay la dheli doontaa freiburg werder bremen iyo hertha berlin ayaa sidoo kale ciyaaraha galabta dhici doona ka mid ah caawana brushia dortmund ayaa gurigeeda ku martigelin doonta kooxda brushia monshen galadbach horyaalka serie aada talyaanigana maanta ayuu soo laaban doonaa xilli ciyaareedkiisa cusub ee iyo waxaana lagu furi doonaa caawa fiidkii ciyaar dhex mari doonta kooxaha fiorentina iyo torino sidoo kale caawa waxaa dhici doona ciyaar dhex mari doonta hellas verona iyo roma ciyaaraha kale intooda badan waxay dhici doonaan axadda barma iyo napoli ayaa dheeri doonaa biri duhurti genowa ayaa sidoo kale la ciyaari doonta biri galab karatone saswolo iyo kalari habeen dambe ayay ciyaari doonaan waxaa habeen dambe is arki doona yuventus oo horyaalka difaacanaysa iyo samdoria isniintana milan iyo bolonia ayaa ciyaari doona horyaalka ingiriiska haddii aan fiirino toddobaadkii hore ayuu si rasmi ah isagu u bilowday ciyaaraha maanta dhici doonana waxaa ka mid ah duhurnimadan maanta oo ay everton la ciyaari doonto kooxda westbrom leeds united iyo fulham ayaa ka mid ah ciyaaraha dhici doona galabta manchester united ayaa kulankeeda ugu horeeya ee xil ciyaareedka caawa la dheeli doonta crystal palace arsenal waxay la dheeli doontaa westham united axadda britain southampton iyo tottenham ayaa is arki doona newcastle waxay la dheeli doontaa brighton chelsea iyo liverpool ayaase ah ciyaarta isha lagu hayo ciyaartan waxaa xusid mudan in laga yaabo in liverpool ugu ciyaaro laacibkooda cusub tiago alcantara oo ay liverpool shalay kala soo wareegtay kooxda bayer munich liverpool ayaa laacibkan u dhashay dalka sbain ee khadka dhexe ka ciyaara ku iibsatay lacag dhan labaatan milyan oo boundka ingiriiska ah lester ayaa iina la ciyaari doonta habeen dambe kooxda berlin dhegaystayaal xubinta ciyaaraha waa naga inta
nuur bukhaari aad buu u mahadsan yahay oo xubintaasi cayaaraha nala socodsiinaya haatana dhegaystayaal waxaanu jalleecinaa dhinacay kaalamaha heesaha waxaan idinku soo maqan codadka fanaaniinta axmed naaji sacad iyo faadumo qaasim hilowle
heestaasi daadooy iyo dalnuursho waxaan filayaa inaad ka wada hesheen iyada ayaana u dambaysay idaacaddeenii duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo